ku soo dhowaada barnaamijka hambaryada iyo heesaha nuur inta aan gelin akhrinta dhambaalada waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heesta laabdooxanto waa codadkii axmed ishaar iyo saafi ducaale
dabar lagu cabiyo dhuuq haysku kihin ceeldeenaho dhulisgaabaniyo dabar lagu cabiyo dhuuq haysku kihin waa hadal daweyn tusaaliyo digni caayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn tusaliyo digni ayaha dambana darsi kaaga dhigan edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niya kaa damban kuma diirnaxde niya kaa damban kuma diirnaxde edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niya kaa damban kuma diirnaxde niya kaa damban kuma diirnaxde
ضحنت
ma qasbo ragga lagu madayo wuxuu diidaye damac dheerida dadka lama qasbo ragga lagu madayo wuxuu diidaye damac dheerida wadardaaranoo dambay ku tahee shaki hadayac dumar uu lahaa wadardaaranoo dambay ku tahee shaki hadayac dumar uu lahaa edebisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin niya kaadiban uma diirnaxdee niya kaadiban uma diirnaxdee edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin edibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin niya kaadiban
lambaalkan waxa uu naga soo gaaray sayid cali xasan foore iyo mustafe xirsi xasan iyo doctor sayid cali maxamed saleebaan jaamac maxamed xirsi iyo saciid maxamed gamadiid faysal aw xirsi xasan iyo hindi ismaaciil maxamed iyo khatre faarax jaamac gelin iyo xamse xaaji karaama maxamed axmed jokar iyo cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo naasir cabdi xaaji nuur iyo ismaaciil xaamud jaamac dhammaan dhallinyarada degmada gaashaamo waxa ay taaniyad gaarsiinayaan xaaji mustafa cabdulaahi xasan caare iyo ubax maxamuud ismaaciil oo meherkooda uu ka qabsoomay gaashaamo oo ay leeyihiin isku waare aamin ayaan anaguna leenahay nuur noo soo qabo dhambaalka xiga hambalyada dhankayga ugu horreysa daanda waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah cadar cabdinaasir maxamed iyo abshir cabdinaasir maxamed axmed cabdinaasir maxamed iyo cabdinajiif cabdinaasir maxamed bakool cabdinaasir maxamed iqre cabdinaasir maxamed iyo kowsar cabdinaasir maxamed kalsoon cabdinaasir maxamed abu cumar maxamed maxamuud hooyo xaliime aadan maxamed iyo leyle cumar maxamed ilhaan cumar maxamed injineer borow iyo axmed horow oo loo yaqaano dal nuurshe iyo kamas faarax bare yaasiin ibraahim iyo salmo maxamed cabdulaahi ayaa sidoo kale dhambaalka ku jira waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan arooskii aroosadda oo kale ah deeqo cumar maxamed iyo faarax cabdinaasir maxamed oo arooskooda uu ka dhacay xerada dhadhaab ee dalka kenya waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allaha idin kala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan mar kale dib ugu laabanno waxaan idiin haynaa mid ka mid ah heesaha caanka ah ee banaadiriga waa nuurto jellow waxaa ku luuqeynaya fanaanka cumar nuur baa sharaxya qaar ka mid ah huballada waa beri
dhambal uu noogu yimid aabe xaaji axmed xaaji nuur maxamed gaabay iyo hooyo xaaji yusafiyo cali axmed sukurey sheekh nuur axmed nuur doctor nuurudiin iyo qaale axmed nuur iyo caruurteeda ifraax axmed nuur ifraaxey iyo muniiro maxamed jumcaale xasan ibraahim cali xasan shiino abshir cali axmed cabdisalaan ibraahim shukri axmed nuur shukriyey iyo xaliime axmed nuur waxa ay kala joogaan faransiiska sweden qatar iyo soomaaliya waxayna halkan hambalyo uga dirayaan aweys axmed nuur iyo deeqa cabdi makaraan oo wiilu ugu dhashay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada waxaana loo bixiyey magaca daa'uud aweys aamin ayaan anaguna leenahay heesta kale aan dhegeystayaasha u soo qabanayo waa barkhad codadkii faarax guuleed iyo khadiijo maxamuud qalanjo
sida tahay biciid balligii danood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti maqade sida tahay biciid balligii danood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti maqade biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay biligu waa adiga barkhadu waa aniga biligu waa adiga barkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay yadi bureeqay wacadkeeya habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayaydaau belayey hadaamqin eeyadi bureeqay wacadkii habeenayn waboog jacaylkuye hadaamqin mayaydaau belayey hadaamqin koberi samaaday helay buuriti daalood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege irkoberisamadey helay buuriti daalood oo baarka geedaha ubaxa uu ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay yeeyadi bureeqay wacabtii habeenayn wabog jacay kuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin geeyadi bureeqay wacadkii habeenayn wabog jacay kuye hadamqin mayayda ubelaye hadamqin
warqadani waxay naga soo gaartay cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga magaalada jabuuti ee caasimadda jabuuti waxa uu u hambalyeynayaa weliba uu hambalyo dhalasho uu u dirayaa ayaanle maxamed cabdi kadleeye iyo marwadiisa oo ay gabri ugu dhalatay deegaanka deegaanka qarjajaba ee dowla deegaanka soomaalida ee ethoobiya magaca dhallaanka lama soo sheegin laakiin waxaan leenahay allaha ka dhigo ubadkaasi mid kheyr leh oo waalidiintiisana baari u noqda aamiin amiin amiin dhambaal kale oo dhalasho waxaa dirayaa calideeq daahir diirshe iyo faadimo xasan cabdille iyo xamdi cumar faa'iido cabdirasaaq cali faarax sacdiyo cilmi cawaale iyo xasan dalmar axmed shukri cilmi sheekh iyo imaam dalmar axmed faarax iyo reer cilmi shiiqo oo dhan waxaana ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan maxamed axmed faarax duraan iyo xamdi cilmi sheekh xamdi baylod oo wiil ugu dhashay magaalada kampala ee caasimadda uganda waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin markaana waxaan idiin soo qabanay heesta miiraale waxaa horey u qaaday axmed mooge liibaan hatanse waxaa ku luqeynaya fanaanka da'da yar axmed aarshe
sidamay aroorya miiraale soo kacay meel ma higan jirwaadhigay birtuay magooshu mankayo caleentii iskumaydhaxsoome dhulka muru kasoo baxay muran dhexyamaalo alaaka macaanigo waxaan hadallayso mari karin manshe barwaba muuqowdaynay yahay marmar baan ku mooda ama kugu masaara muuqowdaynay yahay marmar baan ku mooda ama kugu masaara runta lagama maarmi maalintaan ku alaacsaday meel dhiman layna tahay mahad madow igama gelina runta lagama maarmi maalintaan ku alaacsaday meel dhiman layna tahay mahad madow igama gelina
waxaa dhammaal uu nooga yimid hooyo xaliimo gurey yarow iyo cadar cabdinaasir maxamed cabshir cabdinaasir maxamed axmed cabdinaasir maxamed iyo cabdinajiib cabdinaasir maxamed bakool cabdinaasir maxamed iqro cabdinaasir maxamed iyo kowsar cabdinaasir maxamed kalsoon cabdinaasir maxamed aabe cumar maxamed maxamuud hooyo xaliimo aadan maxamed leylo cumar maxamed ilhaan cumar maxamed injineer boorow axmed hoorow dalnuushe oo jooga u k kamas faarax barre yaasiin ibraahim salma maxamed cabdulaahi iyo dhammaan asxaabta waxayna tahniyad halkan uga dirayaan faarax cabdinaasir maxamed faarax lamaane iyo deeqo cumar maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii ay kala kulmaan faarax cabdinaasir maxamed iyo deeqo cumar maxamed bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta daandureeyow dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hibe ibraahim garaad cabdulaahi cabdi garaad farxaan maxamed garaad hani cabdulaahi axmed iyo kamad faarax bare salmo maxamed cabdulaahi dhuux axmed xuseen injineer borow iyo qiyaas maxamed hodan cali bi kole iyo hooyo xaliimo uu sulo bare dhammaan waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkani uga marinayaan hodan maxamed shire iyo maxamed garaad carays oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa ducada waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara ubad kheer qabana allah idin kala siiyo bashbash barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano heesta ugu dambaysana waa heesta beledweyn iyo fanaanka xasan aadan samater heestaasi ayaana dhegeystayaal kusoo ganaanudi doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
bi'i waa jacaylow boodhaari inu diidaybeen baan u haystay bi'i waa jacaylow boogaan laadhayno ciidi baanan karino beerka iyo wadnaha iyo boga kagataaliyo inuu yahay bircashaqu been baan u haystay webiguu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo gallaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriisto beelugu gujooga sow berisa mahadkii beelad weyne maantegi webiiguu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baahad ku jiifo dhirta ubaaxu buuxsho badarkiiyo gallaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriisto beelugugu jooga sow berisa mahadkii beelad weyne maantegi dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadda habla goodo bilicdee haweenkiyo bili loo dhammeeyo dhanka bari magaalada sow boqoraa joogto yadda habla moodo bilicdee haweenkiyo bili loo dhammeeyo tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran tima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana casaankee bidix midig isgaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro huwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buseele maan baran meeshu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda mahay sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi mayoran sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi mayoran sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii mayoran maanta la baxayaa bulshadii mayoran maanta la baxayaa bulshadii mayoran maanta la baxayaa bulshadii mayoran sowaa besteeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo maxnaansha maan oran sowaa besteeyo socod beegsan maaye naabaaj caawo maxnaansha maan oran sow taliye baaso baano warmooge taydii ma beenayn sowtali baaso baano warmooge daydii ma beenay sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule hadna baalkamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule hadna baalkamaan korin olyow daraadii sow baraaq nuglaantii balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno olyow daraadii sow baraaq nuglaantii balaa lagu ducaystiyo baryaa kuma maqnayno birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran birimay xumaato batroolka daadsho kawada bukoodo bogsan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii geed baaxad weynaho dhereriyo ballaaro beled weyn kocaano layidhaahda baaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi layidhaahda baaro biligdheer hirkiisi ma biidhaansanayno bulxankiisa yeedhiyo ma maqlaynin baaqi sow baaxaad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo bacadkii maa dheeliman sow baaxaad sowrihii iyo laba boglayntii maa noqon besteeyo bacadkii maa dheeliman sow gala baaqoolkii annakuu barwaaqiyo meel baadlee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin sow gala baaqoolkii annakuu barwaaqiyo meel baadlee joogno tumanayna beere soomaan baraarugin riyaabena weeye sow baa la daymi baabuur lalaayo haad baa le moodo